habeen wanaagsan ah dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa washington waa fidnimo khamiis ah bisha agost ee sanadka kana waa waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee ka iyo aka mitrban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo magaalada washington waa labaiyo tobankii duurnimo idaacadda caawiya dunidana waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda magaalada xaaradheere toddoba bilood kadib markii ay qabsadeen ciidamada dowladda magaalada wax haba yaraatee leerar ah ma aysan lahayn baalayaashii hore xilliyadii ay shaqayn jireen dowladdii iyo burburkii kadibba wax dayactira ma isnaa helin wax kaaba dhaqaalaana kaabayaasha dhaqaalaho dhammaantoodna runtii burbur xoogle ayaa ka muuqday
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan ballaarinta isbahaysiga loo yaqaano b r i c s oo aqbalay araajida lix waddan oo cusub qaarkood marka dhaqaalahoodii waa soo kabcay sida brazil sida south africa sida hindiya iyo waddamo kale oo badan inay markaa yidhaahdaan arrinkan waxaan u baahannahay golayaashan in la ballaariyo oo dib habeen lagu sameeyo
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan idiin akhriyo madaxweynaha dalkan maraykanka jo biden ayaa sheegay in uusan la yaabin wararka sheegaya in hogaamiyihii kooxda calooshoodu shaqaysayaasha ah ee wagner uu ku dhintay shil dayuuradeed oo ka dhacay dalka ruushka biden ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in uusan garanayn xaqiiqda wixii dhacay laakiin uusan la yaabin isaga oo intaasi raaciyey inaysan jirin wax badan oo ruushka ka dhicin kara in valadimir putin uusan ka dambaynin hadalka biden ayaa yimid kadib markii ay burburtay diyaarad la rumaysan yahay in uu saarnaa bagesi bragoshin iyo sagaal ruux oo kale oo dhammaantood geeriyooday sida ay sheegtay hay-adda duulista hawada ee dalka ruushka inkastoo aan la helin meydka hogaamiyaha wagner bragoshin ayaa warbaahinta aad u qabsaday wixii ka dambeeyey markii uu hogaamiyey ciidamo hubaysan oo ka soo horjeestay militariga dalka ruushka dayuuradda burburtay oo kasoo duushay magaalada moscow kuna sii jeeday st pittsburg ma muujinin calaamad dhibaato ilaa iyo soddonkii ilbiriqsi ee ugu dambeysay sida lagu sheegay xogta dabagalka duulimaadka codbixinta doorashada madaxtinimada ayaa khamiistan maanta ah waxay kasii socotay dalka zimbabwe taas oo noqonaysa doorashadii labaad ee dalkaasi ka dhacda tan iyo afgembigii sanadkii laba kun iyo toddobiyo tobankii xukunka lagaga tuuray madaxweynihii dalkaasi robert mugabe madaxweynaha xafiiska jooga emerson manangagwa ayaa waxa uu ku dhawaaqay xalay in maalin labaad ay sii socoto doorashada kadib markii dib u dhac uu ku yimid waraaqihii codbixinta la gaarsiin waayey qaar ka mid ah goobaha doorashada doorashadan ayaa waxaa ku tartamaya laba iyo toban murashax hase yeeshee hardanka runta ah waxa uu u dhexeeya madaxweyne manangagwa oo siddeetan jir ah iyo oo hogaaminaya xisbiga zanu b f iyo sidoo kale nelson jamisa oo ah qareen iyo wadaad dimeed oo shan iyo afartan sano jir ah jamisa ayaa waxa uu hogaamiyaa xisbiga c c c dadka reer zimbabwe ee u dareeray goobaha codbixinta ayaa waxa ay rajeynayaan in doorashadan ay soo afjari doonto dhibaatooyinka dhaqaale ee dabada dheeraaday laakiin rajooyinkaasi waxa wax u dhimaya welwelka laga qabo in tartanku uu noqdo mid uu mar kale hanto xisbiga zano b f oo talada dalkaasi soo hayay muddo ka badan afartan sano taliyaha guud ee ciidanka dalka suudaan cabdilfataax burhaan ayaa maanta lagu arkay meel bannaanka ka ah xaruntiisa markii ugu horreysay tan iyo shan iyo tobankii abriil markaasoo uu bilowday dagaalka ka qaraxay dalkaasi suudaan muuqaalka maanta lasoo dhigay barta facebook ee militariga dalka suudaan ayaa laga arkayey jenaraalka cabdilfataax oo la hadlaya xubno ka mid ah saraakiisha ciidamadiisa qoraal lasoo raaciyey ayaa waxaa lagu sheegay in uu ku sugnaa saldhigga ciidamada cirka ee waadi sayidna oo ku yaala waqooyiga magaalada khartuum qoraalka ayaa ciidamada waxa ay ku sheegeen in ay iska caabiyeen dagaal adag oo axaddii ay la galeen kooxda ka soo horjeeda ee r s f oo weerar ku qaaday saldhigga la yidhaahdo al shajaarax kooxda sida militariga u tababaran ayaa sheegatay in ay la wareegeen gacan ku haynta saldhiggaasi sawirada maalinlaha ah ee la qaaday ayaa muujinaya iyada oo burhaan ay ku hareeraysan yihiin dad rayid ah isaga oo jooga magaalada mataanta ah ee umudurmaan wakaaladda wararka e f b ma aanay xaqiijin karin sawirada iyo muuqaalada la faafiye laakiin waaxda hubinta ee wakaaladda ayaa waxa ay ku tilmaantay in aan weligood horey loo soo dhigin baraha warbaahinta wixii khamiista maanta ah ka horreeyey kale ayaan hawada idinka leenahay caweysin wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan dowladda soomaaliya ayaa si aanbaqaaday wejiga koowaad ee gulufka ka dhanka ah al-shabaab hase yeeshee dhinaca kale waxaa soo badanaya qaar ka mid ah magaalooyinka lala wareegay bilihii ugu horreeyey ee gulufka sida magaalada xardheere wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa khadka taleefonka waxa uu kula xiriiray guddoomiyaha degmada xardheere ee gobolka mudug maxamed deeq yuusuf kulmiye oo uu ka waraystay howlaha ay ka qabteen magaalada tan iyo markii ay soo gashay gacanta dowladda
xaaladda degmada xaaldheere ee gobolka mudug markan waa mardig muddo laga joogo toddoba bilood ayaa kooxaha khawaarista laga xoreeyey runtii degmaduna degmo qadiimi ah ayay aheeday kooxda khawaaristu dhib badan ayay degmada u geysatay hadday ahaan lahayd waxbarashada haddii ahaa lahayd xarunta xarumihii dowladda isbitaaladii dhan walba horumarineed oo magaalada markaas ay horumarsaneed runtii dhibaatooyin badan ayay u geysteen ayadaasaana la daaraadhaceynay inaan kusoo celino sabadoodii ay lahaayeen ay qaban jireen waana intii aan hirgelina waa hirgelina inta kalena inaan dhamaystirna ayaan rajeynhaynaa insha allahu tacaala maxaa dib udhac ah oo degmada ka muuqday oo dadka deegaankuna ay idinla wadaageen runtii degmadu wax haba yaraatee gargaar bini aadamnimaana dadka ma isnaan gaari jirin dadka dad ay baadi jireen kooxda khawaaristu ay dhib badanna u geysan jireen dal iska daa hantidooda ay carruurtoodana ay maaragtay ka dhici jireen ay ahaayeen wax horumar ah oo la taaban karo oo harher xaldheere ama degmada ka muuqdayna runtii oo la sheegi karaa haba yaraatee ma jirin magaalo mugdi ah geeda ay ku dheereen kooxda khawaaristu runtii aan la dhihi karin meeshaan waa xardheere qofkii aqoon u lahaa markuu soo galo degmada ayay aheeday ayadana runtii maantay ififaalo dowladnimo iyo hanaan qurux badan ayay ku socotaa
waxaad soo hadal qaada guddoomiye in magaaladu ay mugdi ahayd dhowaan waxaad hirgeliseen layrarka ku shaqeeya cadceedda oo waddooyinka magaalada laga suray ama la taagay bal layrarkaa iyo waxa ay soo kordhiyeen iyo sida muuqaalka magaalada bilicdeeda uu wax uga bedelay layrarka cadceedda ku shaqeeya sida aad la socoto runtii magaalada wax haba yaraatee leerar ah ma aysan lahayn ballayaashii hore xilliyadii ay shaqay jireen dowladdii iyo burburkii kadibba wax dayactira ma isnaa helin wax kaaba dhaqaalahana kaabayaasha dhaqaalahu dhammaantoodna runtii burbur xoogle ayaa ka muuqday dowladaha hoose iyo xarumaha caafimaadka iyo waxbarashadana ayagana sidoo kale marka marka waan waxyaabahaasoo dhan runtii solarka markii la xiray magaalada bilicdeedii iyo quruxdeedii ayaa soo baxday inta kalena waa rajeehaynaa inaan sii dhamaystirno haddii aan ladno oona ku howlanahay waanana ka gacan sii doonaa kolley wasaaradaha insha allahu tacaala dhammaan way kasoo horgeli doonaan degmada tilaabooyin kale oo loo qaaday dhinaca horumarka waxaa qeyb ka ahaa in dib u dayactir lagu sameeyey degmada xardheere iyo goobo kale oo maamulka iyo saldhiguba booliska uu ka mid ahaa bal halkay idiin marayaan hadda dayactirkoodii runtii hadda saldhigga ayaa rajeynaynaa in la dhagax dhigo dhirtaana iyadana laga jaro degmada ay ku beeraan kooxda khawaarijtu ay ugu taragaleen inay ku dhumaalaystaan iskuulka iyo isbitaalka iyo dhammaan xarumaha dowladdana waa la dayactiri doonaa eeraboorka dhammaan horumaradaasna waa ku tilaabsanaynaa waana wadnaa howlaheeda waa shaqadeedaan ku jirnaa dadkii xardheere inta ciidamadu aysan ku guuleysan inay gudaha u galaan dadku way ka barakaceen oo cabsi dagaalka in waxyeele ay kasoo gaartay ayay uga barakaceen hadda dadkiina dib ma ugu laabteen degmada xardheere degmada xardheere dadkii dib way ugu soo laabteen dadku dowladda kamaysa carareen kooxdan shabaab ee khawaarijta ah ayay ka carareen inay dhibaato u geystaan markii dowladdu ay timidna runtii laba bil kabacdi degmadu way camirneed dadka dhammaanna way kusoo laabteen gargaar bini aadamnimana waa lasoo gaarsiiyey way naga gacan siinayso hay-adda w f p ma ahan dadkan reer xardheerana dad ku milmay siyaasadda iyo iyo maaragtay dhagarta kooxda shabaabna ma aysna ahayn waa dadka badqaba ayay ahaayeen dee dad uun xoog lagu haystay oo la dhibaateyn jira ayay ahaayeen maantana runtii waa ka gudbeen nolol cusub iyo hawa cusub ayaa u furantaan dhihi karnaa waxaa jira in deegaana hoostaga degmada xardheere ay weli ku sugan yihiin maleeshiyada al-shabaab oo mararka qaarkood ay dhaqdhaqaaqyo ka sameeyaan bal haddii aada nala wadaagtid xardheere iyo deegaanada ku teedsan sida ay shabaabku ugu xoogan yihiin ama uga agdhow yihiin walaalow dee shabaabku meel walba oo soomaaliya kamid ah ayay dhib ku hayeen sida aad la socoto haddana degmada xardheere ko degmooyin badan meelo badan oo deegaamo badan oo ku teersan ayay maaragtay dhib ku hayaan reer xardheere ama degmada dadkii joogay nolol iyo maaragtay hawo cusub ayaa u dilaacday mugdigiina way kasoo baxeen laakiin dad badan oo xardheere hoos yimaada oo deegaanka ka tirsan ayaan runtii haysan maantay fursaddaas waxaana ilaahay ka rajeehaynaa inay xoreegi doonaan ana ka dulqaadi doono shaqadoodana maamulka iyo dowladda dhammaan waa lagu wada jiraa dadkaasna waa runtii dad dhib badan uu haysto sida aada la socotidna culaysyo badan ayaa kooxda khawaarijta laga soo saaray dhinaca galguduud
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada xaradheere maxamed deeq yuusuf kulmiye waxa uu warramayay waryaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq wadamada ku bahoobay isbahaysiga loo yaqaano briks amaba b r i c s oo u taagan brazil ruushka indiya china iyo south africa ayaa kadib shirmadaxeedka ay ku yeesheen magaalada johannesburg ee dalka koonfur africa waxa ay kaga dhawaaqeen in ay ogolaadeen araajida lix waddan oo cusub inay ku soo biiraan kuwaas oo kale ah boqortooyada sacuudiga iiraan imaaraadka carabta masar etoobiya iyo argentina haddaba waxa ay dunida uga dhigan tahay gaashaanbuurtan dhaqaale ee sii xoogaysanaysa ayaa haaruun macruuf waxa uu ka waraystay wasiirkii hore arrimaha dibadda ee soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud abuukar oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya
waa mahadsan tahay waxay ila tahay horta wadamadan isutagan brikska la baxay wadamada aada soo xustay ah in hadda in muddo ahba ay ay soo jireen laakiin xaaladaha adduunka ee isbedelaya ama waxa loo yaqaano geopoliticska siyaasadda adduunka isbedelaysa ama dagaalaha noqdaan ama pressure maaragta cadaadis dhaqaale in ay keentay in wadamadan maanta isutagoodii aragtida ahaa siyaasiga ahaa keliya ficil loo bedelo ayaga oo ka duulaya maaragta dacwooyin badan ama maaragtay wadamo badan oo adduunka ka sheeganayay in sida maanta world orderka ama nidaamka adduunka ee kala dambeyntiisa ay u taalo inaysan ahayn mid u cuntanta xaq ah oo muddada qayladaas ay soo socoto waxaa ka mid ah in muddo badan laga hadlayay in qaramada midoobay dib u habeyn lagu sameeyo qaabkeeda qaabkeeda codaynta qaabka maaragtaa shan waddan keliya ay u leeyihiin codka vitoga ah in in wax nidaamyadaas wax laga bedelo saa la socoto un-ka waxaa kaloo garab socda oo soo aasaasmay dagaalkii labaad ee adduunka kadib hay-adahan la yidhaahdo brentwood institutions oo lagu asaasay brentwood maraykanka waxaana la yidhaahdaa waa bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka i m f iyo world bank ayagana waxaa saameyn weyn ku leh ama dominate gareeya waddamada reer galbeedka gaar ahaan maraykanka iyo european western europe arrimahaas oo dhinacii dhaqaalaha iyo dhinacii siyaasadda hay-adihii adduunka ugu waaweynaa ay saameyn ku leeyihiin reer galbeedkii oo iyagu ay meesha u jiheeyaan keliya ay u socdaan waxaa timid in waddamo ay ka mid yihiin shiinaha iyo ruushka iyo waddamada loo baxshay dunida saddexaad muddo badan ay kasoo qaylinayeen qaarkood marka dhaqaalahoodii waa soo kabcay sida brazil sida south africa sida hindiya iyo waddamo kale oo badan inay markaa yidhaahdaan arrinkan waxaan u baahannahay golayaashan in la ballaariyo oo dib habeen lagu sameeyo tii markii in muddo ah ay kaga adkaan waayeen siyaasiyan golayaashaas ama hay-adahaas dee waxaa soo baxday in markaas ay samaysmaan waddamadan brics ku bahoobay bricskii maanta markaa waxay leeyihiin waa inaan ballaarinaa waana inaan qaadnaa tallaabooyin dhab ah kuwaasoo saameyn ku yeelan doona siyaasadda iyo dhaqaalaha adduunka labadaba waa gartay lix wadan ayaa la sheegay hadda in ay ay kusoo biirayaan janaayo laba kun iyo labaatan iyo afartan marka ujeedaduma waxa weeyaan dunidu inay hesho isbahaysi kale oo dhaqaale militariya siyaasadeed mise isbahaysigan soo baxaya waxa weeyaan uun in ay ka hortagaan la tartamaan isbahaysigan reer galbeedka maraykanka hogaamiyo
marka la fiiriyo xaaladda maanta lagu sugan yahay ee siyaasadda adduunka isbadbedelaysa geopoliticska loo yaqaano runtii waxay ku daraysaa cadaadis dheeraad ah oo soo dedejinaya in la yidhaahdo isbahaysigan waa mid la tartamaya ama u noqon kara wax dunidu waddamada intooda kale ay kala doortaan oo kala raacaan oo maaragtaa aan ahayn siyaasad iyo military keliya dhaqaalana salka ku hayo marka nidaam cusub oo kale oo adduunku u soo baxay oo aan ahayn kii reer galbeedka keliya option kale ama xulasho kale inay meesha taallo ayay muujinaysaa fikradaha kale ee isbahaysigani soo jeediyeen xubnaha ku jira waxa weeyaan in doolarka oo baarqab ka ah dhaqaalaha adduunka in la bedelo fikradahaas bay soo jeediyeen ma dhib yar tahay in doolarka uu la bedelo usan noqonin lacagta ugu maaragtay ugu xooga badan dunida
waa fikir jira laakiin u malayn maayo inuu yahay mid si dhaqso ah ama si sahlan durbo lagu bedeli karo sida aad la socoto adduunka waagii hore waxaa jiray wax la yidhaahdo gold standard ama dahabka ayaa wuxuu ahaa kaydka ee waddamadu wax ku kala bedeshaan tii waxay isbedeshay horaantii toddobaatameeyadii oo arrintii dahabka waxaa bedeshay dollar marka muddo konton sano ka badan adduunku wuxuu wax ku kala iibsanayay uu dhaqaalihiis ku kala socday dollarka dollarkii haddii la yidhaahdo hala bedelo waxay la tahay mid qaadanaysa in muddo ah tartiib tartiib ah haddii saas u dhacdana dhaqaalaha adduunka shock ama maaragtay kuma imaanayo in maaragta si kadis ah wax isu bedelaan oo dhaqaaluhu ama burburo ama maaragtay si kala noqdo laakiin waxaa imaanaysa in waddamada ay ay isku aadiyaan oo si tartartiibah ula qabsadaan ulana jaan qaadaan sida markaas sida adduunku wax u kala iibsanayo dollar haddii aysan ahayn ay ula qabsadaan ma lacago laisku wada daray oo la wada yaqaano baa wax lagu kala iibsan doonaa cid walba sidee laga yeeli doonaa kaydka dahab hubka ah ee matalan wadamada reer galbeedka ah ama sida maraykanka oo kale ee wadamada u yaala ma arrin waxay noqonaysaa kolleyba waqti qaadanaysa ma aha wax degdeg ku dhici kara sidaan qabo aniga waayo waxaad soo hadal qaaday bankiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka i m f dhaliilo badan baa dabcan loo jeediya hay-adahani siyaasadooda dhaqaaluhu inay wadamo badan oo faqriga africaba ha ugu badnaatee aysan waxba ka bedelin xaaladooda dhaqaalaha dhinac kale marka laga eegana ay faqrigaba kusii kordhiyaan deymo fara badan ay wadamadu qabaan marka siyaasada dhaqaalaha ee wadamadan cusub ee hadda soo baxaya ma ka duwanaan doontaa taas maxaa ballanqaada inaysan kusoo bixi doonin wadamadan faqriga ee africa iyo dunida kaleba siyaasad uun dee la mid ah tan hadda maxaan ku idhahdaa bankiga adduunka iyo i m f ta oo aysan kala dooranaynin laba awoodood oo isla tartamaya oo aysan qasab hayn inay fiirinayaan danaha wadamada faqriga iyo iyo iyo mujtamacaas ee soo koraya
horta waa runtaa hadda waxaan aragnaa haddii isbahaysiga laga soo tago wadamada qaarkood sida shiinaha oo kale dhaqaalo aad u ballaaranna haysta masalan wadamo badan oo afrikaan ahna ka fuliya mashaariic ama u ogolaada deymo in waxaan aragnaa wadamadan ay ku qarqadaan ama ma aragtay deymahaas ay ka soo bixi kari waayaan oo marar badan qaabka shiinuhu wax u daymiyaan ayay ka duwan tahay kana ma aragtay adag tahay shuruudaha ahaan kuwan kale oo aynu naqaano haddana wadamadan deymaha ka qaata bankiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka maanta haddii pressurekan yimaado annaga ka ahaan dowladaha soo koraya ama ma aragtay kasoo baxaya dagaalada tartan inuu ka dhaxeeyo reer galbeedka iyo isbahaysiyadan cusub waxay ila tahay inay noo fiicanta wadamo ahaan oo markaas aan helayno inaan niraahno idinka deynka waxaad nagu siinaysaa maya kan waa nagu qaali halkaasaanu aadi karnaa oo kuwaana waxay nagu siin karaan shuruudo ka sahlan ama maaragtay nooga faa'iido badan marka xulashooyinkaas inaad leedahay horta wadamada soo koraya nidaamkan inuu yimaado oo pressureka noocaana yimaado way u fiican tahay laakiin waddan walba waa inuu asagu dantiisa ka fiirsadaa waxyaalo badan oo wadamada ka saara fakriga iyo iyo dhaqaalo xumida iyo waxyaalo lamid ahna ma ahan keliya in la heli karo dayn iyo inaan la heli karin wax badan waxay ka yimaadaan dalkaas gudihiisa maamulkiisa musuq maasuqiisa oo yaraada maxaan ku rahdaa maamul wanaag oo jira dadka oo oo maaragtay information ama maaragtay macluumaad haysta waxna ka oran kara siyaasadda iyo hoggaanka dalkooda waxyaalo badan marka waxay ku xiran tahay wadamadaas soo koraya iyo sida dadkooda iyo iyagu iyo iyo maamulkooda iyo hoggaankoodu ay ay u diyaarsan yihiin laakiin waa mid u baahan in mar walbaba laisla barbar dhigo nidaamkii hore oo yaallay meesha iyo nidaamkan cusub oo imaan doona kee kuu fiican waddan walbaba markaas uu go-aan ku qaato xaaladda markaas la gudboon
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdirasaaq wasiirkii hore arrimaha dibadda ee soomaaliya oo isagoo ku sugan dalka kenya u warramayay haaruun macruuf halka weli aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna zimbabwe doorashadii dalka zimbabwe arbacadii ayaa waxaa xereeyey dibudhac ballaaran oo iyo sidoo kale yaraanta waraaqaha codbixinta taasoo guddiga doorashada dalka zimbabwe ay ku eedeeyeen dhibaatooyin dhanka sharciga ah oo ay la kulmeen ka hor doorashada goobaha codbixinta qaarkood ayaa codbixinta waxaa lagu daray maalin kale colombos mavunga ayaa warbixintan kasoo diray caasimadda haraare halkaasoo ay labada murashax ee ugu waaweyn madaxtinimada ay rajo weyn ka qabaan inay ku guulaystaan doorashada waxaa inoo soo akhriyay warbixintan jamaal axmed cusmaan
biliiska rabshadaha ka hortaga ayaa la geeyey goobaha codbixinta si ay doorashada u bilaabanto wax ka badan saacad kadib markii ay ahayd in la xiro goobaha codbixinta codbixiyaasha ayaa sheegay inay sugayeen waraaqaha codbixinta in ka badan labiyo toban saacadood mid ka mid ah waxaa la yidhaahdaa marufo mandreva waxaana uu sheegay in arrintan uu aada uga xanaaqsan yahay
ma garanayo in tani ay weli tahay doorasho doorashada ayaa lagu waday in lasoo xidho toddobada fiidnimo waxaanay hore uga baxay dad badan waxa ay furayaan goobaha codbixinta ee doorashada markii codbixinta lasoo xidhi lahaa waxaa jirta fawdo sida aad arki karto qof kale waa sabina tera oo u malaynaysa in saraakiisha guddiga doorashooyinka zimbabwe ay ciyaarayaan kaar ku saabsan agabka codaynta
ma garanayo waxa dhabta ah ee dhacaya sababtoo ah ma arag warqadihii codbixinta oo la keenayo taasoo macnaheedu yahay in warqaduhu yaaleen ilaa subaxdii albaabka ayaan fadhiyey laakiin ma arag iyaga oo keenaya warqadaha codbixinta guddiga doorashada zimbabwe ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in dibu dhacan ay sababu tahay dacwado culus oo soo wajahay ka hor doorashada guud ee ay isku hayaan madaxweynaha xilka haya ee siddeetan jirka emerson managagwa iyo toban musharax waxaa codkiisa ku dhiibtay magaalada uu ku dhashay ekwekwe oo qiyaastii saddex saacadood u jirta magaalada hareere madaxweyne managagwa
haddii aan u maleeyo in aanan qaadan doonin markaas doqon baan noqon doonaa qof kasta oo tartamo ah haddii aad tartamayso waxaad u socotaa inaad guulaysato waana sida saxda ah ee aan qabanayo ninka ugu weyn ee la tartamaya waa nelson shamiza oo ka tirsan xisbiga isbahaysiga citizens ee isbeddelka ayaa codkiisa ka dhibta haraare waxa uu ka cawday dibudhac ku yimid goobaha codbixinta doorashooyinka oon wakhtigii loogu talagalay la furin isagoo sidoo kale ka cawday waraaqdo la sheegay in isaga ay ka yimaadeen oo taageerayaashiisa loogu baaqayey inaanay codayn laakiin waxa uu rajo ka muujiyey in guul uu gaaro
tani way soo noqnoqonaysaa wixii ay sameeyeen laba kun iyo labadii waxay isku dayayaan inay dadku jaahawareeraan laakiin dadku way garanayaan waxa ay rabaan way codayn doonaan maaha in la marin habaabiyo aniguna waxaan diyaarunahay inaan dhisno dowladda soo socota waxaan diyaarunahay inaan dowlad u dhisno qof walba waanan ku faraxsanahay natiijada madaxtinimada ayaa la filayaa in maalinta isniinta ay soo baxdo halka natiijada baarlamaanka la filayo inay soo baxdo khamiista maanta gaar ahaan meelaha aysan dibudhaca ku imaanin
jamaal axmed cusmaan ayaa inoo soo koobayey warbixintaasi ku saabsanayd doorashooyinka dalka zimbabwe halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii bandhiga v o a waxaa soo jeedinaya xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan afgembiyada ka dhacay galbeedka afrika iyo taariikhda xidhiidhka sii xumaanaya ee dalalkaasi iyo dalkii hore u gumaysan jiray ee faransiiska milatariga dalka niger ayaa lix iyo labaatankii julaay ee sannadkan afgembiyey madaxweynihii dalkaasi afgembigana ayaa ahaa kii afraad ee ka dhaca dalalka galbeedka afrika iyadoo hore uga dhacay waddamada burkina faso maali iyo guine waxaana taasi ka sii horraysay milatariga ka taliya dalka maali oo amar ku bixiyey in dhammaan ciidamada faransiisku ay gebi ahaanba ka baxaan dalkaasi iyada oo askarigii ugu dambeeyey ee faransiis ah uu ka baxay maali sagaalkii noofembar afgembiga niger ayaa sabab u noqday in dalalka ku bahoobay ururka ekowas ay ku hanjabaan in ay fargelin militari samaynayaan haddaba inkasta oo haatan waanwaan iyo dhexdhexaadin ay socoto waxaa sida uu xaalka guud ee galbeedka afrika uu yahay inoo sharaxaya yuusuf jaamac oo ah aqoon-yahan reer jabuuti ah kuna takhasusay siyaasadda kuna nool boqortooyada britain xaalku waxa weeyaan hadda wuxuu taagan yahay wadanadii galbeedka afrika inay baraarug fara badan ku dhaco dadka ay dareemaan in xoolahooga la guranayo wax loo soo celinayna aad ay aad u yar tahay waa kow laba in la helay milty system systemkii markii hore la dhaqmayo westerniska ama reer galbeedka oon ay adduunka maamulayeen inaad moodid hadda in lagala wadaagay wadaag baa dhacay waxaa la helay garab kaloo ah sida china iyo russia iyo turkiya saddexdaasiba waxay soo galeen saashaashadii caalamka oo siyaasadday soo galeen wadanadii afrikaanka ahaa ee mataqaanaa had iyo jeer reer galbeedka uun gacmo hoos diganaya ama reer galbeedka wax weydiisanayay waxaa soo baxay wadanadaas marka iminka mashaariicaha ugu waaweyn wadanka niger ama burkina faso ama mali ama guinea waxaa ka fuliya inaga laftigeena xaggan usoo kac east africa waxa fuliya barnaamijta mashaariicda ugu waaweyn waa china china wuxuu noqday inuu dhaqaale ahaan aad u soo kabco number one haddau ku socdo marka waxay arkeen dadkii janis inayna hebel hebel ku bedilan karaan leanna hebel culays buu igu hayey faransiis culays buu igu hayey wax bana iima qabanin laakiin waxaa ii yimiday mid wax ii qabanaya ma gumaysi cusub haddaba markaasi waa arrin kaloon mar dambe ka sheekeyn doona isaguna midkee fiican midkee ron waa arrin kaloon mar kale ka sheekeyn doona insha allah iyakana xaaladda hadda taagan waxaa ka mid ayadna weerar ma lagu qaadi doonaa mise laguma qaado wadanada ecos inkastay kala jijaban yihiin ay wadano fara badan ay ka baxeen hadda iminka wadankan waxaa ugu weynaa marka hore u ololeynaya wadanka nigeria ahaa nigeriana constitution ahaan sida ay maalin dhoweyd ay soo xigteen warar hoose constitutionkiisu uma saamaxayo in wadan kale la weeraro ama wadan kale haddii la weeraro waa in uu baarlamaanku aburugareeya wadanka nigeriyana waa wadan dad diimo kala duwan ay ku dhaqan yihiin marka waa ina aproval laga helaa inta maamul goboleedo waa ina aproval laga helaa marka maalin dhaweydna waad ogeydeen ninkii xagga diinta islaamka ugu sarreeyey oo weliba jaar la-ah wadankan niger inay tegeen ay kala soo hadlayeen xaaladan hadda taagan hogaamiyeyaashan hadda maxamed jiyaani generaal maxamed cabdiraxmaan jiyaani oo hadda qabsaday isagu xukunka niijer ayaa ka mid ah dalalka uu aad ugu tiirsanaa faransiisku gaar ahaan macdanta uu hodanka ku yahay ee yuraniumta laakiin waxaa jira xaqiiqada ah in uu sii xumaanayo xidhiirka faransiiska iyo guud ahaan dalalkii galbeedka afrika haddaba taariikh ahaan sidee ayuu u xumaaday xidhiirkaasi waa kan mar kale yuusuf jaamac oo ka faalooda siyaasadda iyo xidhiirka caalamiga kuna sugan dalka britain waxaan aad u jecelaha inaan dadka dib u yar celiyo oon gadaasha intaan u noqono aan horta ka sheon horta fahanno taariikhda wadanada galbeedka africa inay ku heshiiyeen urur la yidhaahdo ecowas shan iyo toban wadan baa kubaa ka tirsanay ururkaasi shan iyo tobanka wadan waxa u kala kacaan saddex gumaysi baa gumaystay waa wadanada bortukhiiska faransiiska iyo ingiriiska magacaan kale waa macruuf oo qaarna francofoni baa laydhahdaa qaarna anglofon baa laydhahdaa qaarna waxaa laydhahdaa lucifon oo wadanada bortugiiska guumaystay saddexaas oo kala kacaan guumaysiga saddexdoodaas inta muhiimka kasoo qaadan waxa weyaan maxaa wadanadii faransiisku guumaystay problemkan iyakoon ku ekeysiiyey mise male wadanadii englishku guumaystay ee laydhahdo anglofoniga miyayna lahayn iyaku problem maya way leeyihiin laakiin wadanadan uu guumaystay wadanada wadanada uu guumaystay faransiisku oo dhibaatooyinka ugu fara badan hadda ay ka socdaan ayna kar kaceen ayna ku kaceen iska bixin ama nacayb ku salaysan inay nacaan wadankii faransiiska wadanada isku xidhxidha markaas ee hadda problem ka taagan yahay waxaa kamid a burkina faso wadanka niger oon hadda maanta xooga saari doona hadduu ila yidhaahdo wadanka mali wadanka guine iyo jat intoodaasoo dhan inkastoo jat ayna ka tirsanin ecowas laakiin xuduuday la leedahay wayna soo gashaa wadanka haddaba iminka aan ka hadlayna maanta xooga saari doona waa wadanka niger niger ma afgembigii ugu horreeya ka dhacaybaasi intii ay qaateen xorinimada kun sagaal boqol iyo lixdankii maya shan afgembi baa ka dhacay wadankaas laakiin kan maanta muxuu uga duwan yahay su-aashu waa taasaa muhiima muxuu uga duwan yahay oo caalamkii oo dhan ku baraarugay iyo xaaladda laleeyahy hala weeraro wadankii madaxweynihii maxamed baasuum ha lagu soo celiyo xilka xilkiisii waxaan oran karaa saddex shay buu kaga duwan yahay arrinkan maanta dhacay kow waxyaalo fara badan oo waxaa dhacay bana africanisme wax la yidhaahdo oo dhallinyaradii wadanadan africa ka yimiday gaar ahaan wadanadaasi bariga africa ee yimiday qurbihii inay ku baraarugaan waxyaalo wadaninima aaladan social mediahana ay aada uga jeedaan ay aada uga jeediyaan dadkay ku baraarujiyaan waxay ku soo arkeen wadankan ay degan yihiin ee faransiiska iyo alaabta wadankooga laga keeno marka waxaa bilaamay waxa la yidhahda bani africanism bani africanism baa bilaamay oo kacdoon dadka la wacyigelinaya wacyigelitaanka mudday soo socotay way hirgashay sidoo kale xidhiidhka sii xumaanaya ee dalalka galbeedka afrika iyo faransiiska waxaa loo aanaynayaa heshiis taariikhi ah oo u dhexeeyey labada dhinac kaas oo dalalka afrika ay u arkaan in aanidan ugu jirin sida uu faahfaahinayo doctor xasan albasri oo ka tirsan jaamacadda alaxqaaf ee dalka yemen islamarkaana diyaariyey daraasaad la xidhiidha xidhiidhka caalamiga ah marka laga hadlayo nuxurka khilaafka dalka faransiiska iyo dalalka afrika ee uu beri isticmaalsan jiray faransiiska nuxurka khilaafka iyo biidhaca khilaafkoodu waxa weeye heshiis ay la galeen faransiiska oo tibaaxayay in xoolaha afrika laga qaado la geeyo bangi ku yaalla faransiiska islamarkaana loo sameeyo dalalkaas lacag la dhaho frank oo markaa faransiisku soo daabacayo luqadda faransiiskana ay noqoto luqadda waxa lagu dhigo dalkaas manhajka la marsiinayo islamarkaana aqoon-yahaniinta ugu aqoonta badanna ay ka soo baxayaan jaamacadaha faransiiska guud ahaan barnaamijkaas wuxuu noqday xiilad khatar badan oo afrika horumarkeedii la degay gaar ahaan labaatanka dal ee faransiisku kor ka hayo heshiiskaas taariikhda galay ee ku noqday afrika laf dhuun gashay ayaa waxaa dhacday in faransiisku uu abuuray shabakad ballaaran oo loo yaqaano imbaraadoriyadii qarsooneed oo markaa ka dhex tukaamaysata khayraadka afrika oo markii loo baahdo in shidaal laga qaato afrika dalal ka mid a afrika sida gaana ayaan laga qaadan uraniumka marka la rabo in la daaro korontada baris iyo gobollada kale faransiis ku yaalla waxaa laga qaadanaya uraniumka dalka najer marka loo baahdo in la sameeyo cocacola iyo shokolaatana dalka africost ayaa laga qaadanaya arrimahaas waxaa ka dhiidhiyey shacabkii iyo madaxdii qeybo ka mid a wakhti badan ha soo jiitanto barnaamijkaas kacdoon ka guuxaya quluubta dadka qaarna ay bannaanka soo dhigeen xilliyo hore ayaa socotay madaxweynihii dalka konga ayaa yidhi faransiisku aabbay nooma ahan madax kalena waa ay ku gacan seereen dhaqankaad qilafsan ee faransiisku afrika kula dhaqmayo waxaa marka dhacday marka in inqilaab badan uu yimaado inqilaabkaas oo ku salaysnaa madaxda afrika inqilaabka samaynaysa inay ku qaadeen washamsi waduxaa madaxdii ka horraysay ay u arkeen inay yihiin dad hayniina oo markaa faransiiska ee la shaqaynaya shacabkii baa xoogaa dareen galay barnaamijkan markaa ee faransiis baybay lagu leeyahay ayaa bilowday waana kan salka ku haya loolankan iyo kacdoonka hadda ka socda oo markaa dalkii maali burkina faso iyo nature iyo dalal kaleba ay ka xoogsiibteen xayndaabkii iyo cabaayadii weyneed ee faransiiska iyo afrika markaa uu ku maamuli jiray aragtidii ahayd afrika waa ceel ama baqaar aan dhammaanayna ay rabaan in soo gebangabeeyaan taana waxay ka doorbideen inay heshiis cusub la galaan china iyo ruushka
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
ayuu mahadsan yahay xuseen bare aadan ayaa barnaamijka bandhiga v o a nala socodsiinayay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waxaa xalay dhacday doodii u horreysay ee loo qabtay murashaxiinta madaxtinimada xisbiga jamhuuriga ee raadinaya inay ku guulaystaan musharaxa xisbigaasi ee doorashada madaxtinimada ee dhacaysa bisha novembar ee sanadka doodan oo uu qabtay telefishinka fox news ayaa waxaa lagu qabtay magaalada milowaki ee gobolka wisconsin waxaana ka qayb galay sideed murashax madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump oo ka mid ah sagaalka murashax ee u soo baxay in ay doodaasi ka qaybgeli karaan ayaa qaadacay ka qaybgalkeeda haddaba qodobada doodan xooga lagu saaray iyo sida ay murashaxiintu uga hadleen siyaasadahooda haddii ay murashaxnimada iyo hogaaminta dalkaba ku guulaystaan ayaa maxamed bashiir cabdiraxmaan waxa uu ka waraystay faysal deri oo ka faallooda siyaasadda dalkan maraykanka
runtii waxay ahayd dood aada loo filayay gaar ahaan xisbiga jamhuuriga dhexdiisa runtiina waxaad ka dareemaysay in dadkii u tartamayey ama murashaxiintu intooda badani ay taxadar badan muujinayeen oo qof waliba uu ka baqayay in dhaawac soo gaadho haddii uu waxyaabo badan oo khalada ku hadlo runtiina waxa doodaha ugu badnaa oo diiradda la saaray waxay ahaayeen doodaha ama arrimaha ay badanaa xisbiga jamhuurigu caanka ku yihiin ama ha noqoto arrimaha xagga dhaqanka ah sida ay ka mid tahay ilmaha inay dumarku aysan iska soo ridin oo arrintaas oo arrimaha uu ran santa ran desantis madax gobernatooraha gobolka florida uu caan ku yahay ama ha noqoto qaarkood mucaaradka ay ku yihiin in dhaqaalo dheeraada lasii siiyo dalka ukraine waxay kaloo xooga saareen macnaha in weerarka ay ku hayaan madaxweynaha haatan talada haya ee joe biden iyo in uu carqalad ku yahay horumarinta dhaqaalaha dalka iyo arrimo badan oo ay kusoo eedeeyeen madaxweynaha waxaasoo dhan waxa la filayay bay ahaayeen laakiin waxaa muhiim ahayd uuna mar walba la eegayay qaabka ay u weeraraan madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka donald trump iyo inay ayaga laf ahaantoodu ay weerar dhexdooda isku qaadaan maadaama qaarkood ay fikirkooda uu aada u kala duwan yahay marka waxaad moodaa in intooda badani ay taxadar badan muujinayeen marka laga reebo madaxgobornatorihii gobolka new jersey christy iyo iyo hudson marka laga reebo intooda badani waxaad moodaa inay muujinayeen taxadar dheeraad ah marka waxay xooga saareen oo mararka qaarna ay ku kala duwanaayeen waxaa ka mid ahaa taageerada ukraine la siiyo oo kale marka bal arrintaasi iyo waxa kaaga baxay
run ahaantii waddankan maraykanka khaasatan taageerada ukraine loo hayo markii hore waxay ahayd taageero aada u sarreyso oo shacabka maraykanku ay lafahaantooda u hayaan taageero laakiin waxaad moodaa in dhoweyd inay isu soo tarayo diidmo badan oo xagga jamhuuriga iyo in badan oo dadka maraykanka oo kamid a dhaqaalahan faraha badan ee aan guulna laga keenayn ee dalka ukraine la siinayo taasa ayaa keentay in qaarkood murashaxiinta sida ninka murashaxa loo yaqaano ramis waana uu isagu si toosaba uga soo horjeestayba taageerada la siinayo dalkan dalka ukraine waxaa kaloo isna sidoo kale aan arkayna oo laftiisu aan arrintaa ku qanacsanayn sidaan hore u sheegay gobernatorihii hore ee gobolka chris christy laakiin arrinta la yaabka lahayd waxa weeye madaxweynihii hore ee dalka maraykanka oo haatan dacwooyin aada u fara badan lagu soo oogay markii la weydiiyey su-aasha ah in ay taageeri doonaan haddii dacwooyinkaa lagu qaaday oo lagu maxakamadaynayo lagu helo dembi dembiye falalkaa lagu soo eedeeyey ee dembiyada ah lix ka mid a murashaxiintu waxay ku jawaabeen inay madaxweynaha weli sii hore sii taageeri doonaan taas oo runtii la yaab ahayd halka laba keliya ay tiri ma taageeri doono marka taa lafteedu waxay ahayd arrin aada la yaab u leh madaxweyne dembi lagu helay in weli qaarkood ay sii taageeraan waa tahay sida aad sheegtay soo hadal qaaday madaxweynihii hore trump dabcan musharaxiinta loo ogolaa inay doodan ka qayb galaan ayuu ka mid ahaa maxay ahayd saadaashana waxay sheegaysaa inuu ka horeeyo weliba si aada uga horeeyo musharaxiinta kale ee hadda dooda ka qayb galaysay laakiin wuxuu go-aansaday inuu u gooyo oo uusan tegin madashii dooda maxay taasi u dhimaysaa xamaasadii doodahan ay lahaayeen ama ay yeelan lahaayeen amaba isaga laftigiisa maxay u dhimi kartaa ololihiisa doorashada
run ahaantii waxaa la yaab leh xilligan hadda lagu jiro in uu weli si aad ah ugaho madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka uu u horeeyo warbixinada qaar baaba waxay kutusayaan boqolkiiba lixdan inuu horeeyo qaar baa ka yar laakiin taasi waxay kutusaysaa inuu horeynta uu horeeyo oo aada uu uga horeeyo murashaxiinta kale oo dhan si uusan arrintaasi dhibaata uga soo gaadhin madaxweynaha trump waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay madaxweyne aada uga faa'iideysta idaacadaha war war saxaafadda iyo baraha bulshada xilligii ay doodani socotay ayuu laf ahaantiisu baraha bulshada qaar ka mid a sida twitterka uu ku sii daayey warbixin oo mar hore qaarkood oo u duubay mid ka mida wariyaasha hore wariyaasha fox news taasi waxay kutusaysaa inuu lafahantiisu weli kasii faa'iidaysanayo laakiin dad badan oo siyaasadda indhaindheeya waxay leeyihin waxay kutusaysaa madax adeegiisa iyo qabweynida uu isla qabo taas oo keeni karta shacab badan oo dadka maraykanka oo awal taageersanaa inay kasoo wareegaan taageeradeeda waxaa kale oo la yaab ahayd caawa oo aan anigu aada u filayay markii hore oo aan islahaa weerarka ugu badan dhammaan murashaxiintu waxay ku qaadi doonaan madaxweynihii hore ee donald trump waxaad moodaa inay marar badan ka gaabsanayeen inay xataa soo hadal qaadaan magaciisa marka laga reebo murashaxan haddaas caanka noqday inkastoo uusan rajo badan lahayn sida la saadaalinayo ramis wene iyo iyo marka laga reebo chris christy labadaa nin marka laga reebo inta badani way ka gaabsanayeen inkastoo nick haley oo ka tirsanayd lafteedu maamulkii hore ee donald trump ay iyadu lafteedu weerar cad ku qaaday madaxweynihii hore marka waxaad moodaa weerarka sida toosa ay ugu qaadayeen inay ka gaabsanayeen laakiin isku soo duubo sida hadda aan arkayno dad badan oo hadda caawa ka hadlayay marka ay doodu socotay inuu inuu taageero ku lumiyo maahane madaxweynihii hore trump ku heli maayo taageero madax adeyga iyo qab isla weynada uu muujinayo iyo in uusan mar walba uu aaminsan yahay inaan lagaga adkaan karin xisbiga jamhuuriga dhexdiisa
kaasi waxa uu ahaa faysal deri oo ah falanqeeye amuuraha maraykanka ah uuna warramayey maxamed bashiir cabdiraxmaan mar kale caweysin wanaagsan wararkan iyo warbixinadanna waxa ay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga v o a ciddii ay seegaan iyo inta jeclin ay dib mar kale u daalacato waxay mar kasta kala socon karaan website-keenna v o a somaly com haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa soo wada jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo cabdixakiim maxamuud sharwac
kulanti wanaagsan edarkiinba akhyaartana dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilowna cabdixakiim oo wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa wasiir ka tirsan golaha wasiirada britain oo sheegay in daafuur ay ka dhaceen dembiyo dagaal cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay wasiirka afrika u qaabilsan britain andrew michel ayaa sida wargeysku daabacay sheegay salaasadii iyo toddobaadkan in dembiye iyo weliba xadgudubyo ka dhaceen ee galbeedka suudaan deegaanka daafuur waxaanu noqonayaa mas-uulkii reer galbeeda ee u horreeya dagaalka suudaan ku tilmaama dhinacyo isku haya awoodda wasiir andrew ayaa sheegay inay jiraan caddaymo isa soo taraya oo ku saabsan xadgudubyo khatara oo lagu kacay isaga oo qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda britain ku sheegay in dhimashada dadka rayidka ahi ay tahay xadgudub weyn cabdixakiim uu sida wargeysku daabacay wararka soo baxaya ee in si ulaka ah loo beegsaday lana barakiciyey jaaliyadda masalidee daafuur ay gaar ahaan tahay wax laga naxo iyo karaahiyo wasiirkan ayaa waxa uu sheegay in si gaar ah loo beegsado dad rayid ah inay tahay dembiyo dagaal waxa uu intaasi wasiirku raaciyay sida wargeysku daabacay in britain ay raadin doonto caddaymo la isku hadlayn karo kadibna u gudbin doonaan ururka qaramada midoobay laantiisa ammaanka ururka xuquuqda aadanaha iyo maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee magaalada heeg ee dalka holland cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the independent ayaa warbixinuu daabacay ciwaankeedu ahaa kalkaalisadii toddobada caruura dishay lixda kalena isku dayday inay khaarajiso hay-adda caafimaadka britain sannado badan kadib ay mushahar siinaysay kadib markii uu dhammaaday dilku kalkaalisadan oo noqotay qofkii ugu khatarsanaa ee carruur disha oo iminka xabsiga ku jirta kadib markii xabsi daa'ina lagu xukumay ee dilkii toddobada carruur ahaa iyo weliba iskudaydii lixda kale ayaa intii u dhexaysay sannadihii laba kun iyo shan iyo tobankii ilaa iyo laba kun iyo lix iyo tobankii ay mushaharkeeda qaadan jirtay ilaa iyo maalintii dacwadda lagaga soo oogaya ee sannadkii laba kun iyo labaatankii wixii ka horreeyey sida wargeysku uu daabacay cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay tan macnaheedu waa inay kalkaalisadaasi mushahar u xaadiraysay ilaa afar sannadood kadib markii ay dishay ilmihii ugu horreeyey iyo ilaa laba sannadood oo dambe kadib markii la xidhay kalkaalisadan oo ahayd heerka shanaad taas macnaheedu waxa ay qaadanaysay sanadkii mushahar u dhexeeya siddeed iyo labaatan kun afar boqol iyo lix geni ilaa iyo afar iyo soddon kun shan boqol iyo koob iyo siddeetan lacagta ingiriiska ah cusbitaalka ay caruurta kullaysay oo ku yaala magaalada chester ayaa wargeyska u sheegay in kalkaalisadan dembiga dilka lagu oogay bishii nofembar sanadkii labada kun iyo labaatankii xilligaasna shaqada laga joojiyey markaas ayaana ugu dambeysay in mushahar la siiyo sida wargeysku daabacay intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabeyna barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad ay u mahadsan yihiin cabdixakiim iyo cabdixaafid barnaamijka wargeysyada ayaad la socoteen halka uu idinkaga imaanayana waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington gabagabada idaacadda ayaan kusii shaqaynaa goordhow waxaan idiinsoo qaban doonaa hees aad ka wada heli doontaan hase ahaatee haddaan qadar idinka xusuusiyo qodobada warka caalamka ugu weyna madaxweynaha dalkan maraykanka jo biden ayaa sheegay in uusan la yaabin wararka sheegaya in hogaamiyihii kooxda calooshoodu shaqaystayaasha ah ee wagner uu ku dhintay shil dayuuradeed oo ka dhacay dalka ruushka biden ayaa sidoo kale sheegay in uusan garanayn xaqiiqda wixii dhacay laakiin uusan la yaabin isagoo intaasi raaciyey inaysan jirin wax badan oo ruushka ka dhici kara oo valadimir putin uusan ka dambayn hadalka biden ayaa yimid kadib markii ay burburtay diyaarad la rumaysan yahay in uu saarnaa brigoshin iyo sagaal ruux oo kale oo dhammaantood geeriyooday siday sheegtay hay-adda duulista hawada ee dalka ruushka inkastoo aan la helin meydka hogaamiyaha wagner wararka kale ee caalamkana waxaa ka mid ah taliyaha guud ee ciidamada dalka suudan cabdulfataax al burhaan ayaa maanta waxaa lagu arkay meel bannaanka ka ah xaruntiisa markii ugu horreysay tan iyo shan iyo tobankii bishii abriil markaasoo uu bilowday dagaalka ka qarxay gudaha dalka suudaan muuqaalka maanta lasoo dhigay barta facebook ee militariga dalka suudaan ayaa waxaa la arkay jenaraalka cabdulfataax oo la hadlaya xubno saraakiisha ciidamadiisa ah qoraal lasoo raaciyey ayaa waxaa lagu sheegay inuu ku sugnaa saldhigga ciidamada cirka ee waadi sayidna oo ku yaala waqooyiga magaalada khartuum qoraalka ayay ciidamada waxa ay ku sheegeen inay iska caabiyeen dagaal adag oo axaddii ay la galeen kooxda ka soo horjeeda ee r s f oo weerar ku qaaday saldhigga layidhaahdo al shajaara kooxda sida militariga u tababaran ayaa sheegatay in ay la wareegeen gacan ku haynta saldhiggaasi sawiro maalinla ah oo la qaaday ayaa waxa ay muujinayaan iyada oo burhaan ay ku hareeraysan yihiin dad rayid ah isaga oo jooga magaalada mataanaha ah ee umudurmaan wakaaladda wararka e f b na waxay sheegtay in aanay xaqiijin karin sawiradaasi haatanna waa dhinacii heesaha ee aanu idinkaga nasin jirnay wararka iyo warbixinada ee aad dhegaysanayseen
naxariis janno ayaan ilaah uga baryayaa fanaanka cabdi tahliil warsame guud ahaan idaacaddii caawan intaas ay ku dhan tahay waxaa idinla socodsiinayay anigoo ahaa cashe ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaanteen idin leenahay nabadgelyo